subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco labaiyo tobanka bisha maarj sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khasaaraha weerarkii lagu qaaday hotelkii magaalada beledweyne ay ku qaaday kooxda shabaab oo ilaa iyo hadda aan la soo afjarin iyadoo laba ka mid ah maleeshiyada weerartay oo nool ay weli xabado ka dhex ridayaan gudaha hoteelka leyla calaawey qaraxay nuu dhufteen dadkii dagaallamayaan ka mid ahay aadaan ula dagaalannay nin kaloo ismiidaamin ah soo galay afar qarax shan qaraxa meesha ka dhacday laba baabuurre ah iyo hal qof ah bambooyin badan ay ka dhacday ilaa haddartaan bambooyin ay tuurow hayaan waa la dagaalannay aadaan ula dagaalannay odayaashana macnaha waxaa ku dhashiiday saddex qofaa ku shahiiday
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan xaalad biila'aaneed iyo abaaro ka jira ilaa shan iyo konton degmo oo deegaanka soomaalida ah oo saamaynaya nolosha ku dhowaad laba milyan oo ruux qodobadaasi wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay labiiyo toban warbaahin oo internetka ah oo kooxda shabaab ay leedahay tallaabadan ayna sheegtay inay qayb ka tahay dadaalada dowladda ee ka dhanka ah baraha internetka ee lagu faafiyo wararka al-shabaab iyo afkaaraheeda sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda soomaaliya ee sona dowladda federaalk ayaa horey ugu guuleysatay xiritaanka in ka badan soddon website oo ay kooxda shabaab ku faafiso fikradaheeda dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inaysan inay gacanta kusoo dhigtay xogo muhiim ah oo ku saabsan shakhsiyaad badan oo ku lug lahaa howlahaasi iyo kuwo dhaqaalo ku bixinayay oo taageerada baraha bulshada ee kooxda shabaab soona oo soo xigatay bayaanka ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda soomaaliya ay xogtaasi u sahli doonto inay ka qaado tallaabooyin waafaqsan sharciga dadka lagu helo ama ku lugta yeesha xiritaanka warbaahinada internetka ee u dambeeya ayaa imaanaya xilli hay-adaha dowladda ee u xilsaaran burburinta baraha internetka ee al-shabaab ay horey u burburiyeen boqolaal akoono badan oo baraha bulshada ah kuwaasoo lagu faafin jiray wararka iyo fikirka xagjirnimada ee kooxaha al-shabaab iyo daacish sida ay horey u sheegtay dowladda dhinaca kale howlgal ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay lix iyo toban ka tirsan kooxda shabaab iyo rag horjoogayaal ahaa sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya howlgalka ayaana ka dhacay agagaarka tuulada basra halkaasoo maleeshiyada iyo horjoogayaasha la laayay ay saldhig ku lahaayeen waxaana sidoo kale la sheegay in lagu burburiyey howlgalkaasi gaadiid tiknika ah oo kooxda ay lahayd madaxweynaha mareykanka donald trump iyo maamulkiisa ayaa si deg deg ah u qaadi doona hakinta dhinaca wadaagga sirdoonka ay la lahaayeen dalka ukraine iyaga oo dib u bilaabi doona taageerada dhinaca amniga ah ee ay dalkaasi siin jireen arrintan ayaa timi kadib wadahadallo talaadadii shalay dhex maray saraakiil sarsare oo ka kala socday mareykanka iyo ukraine wadahadaladaasi oo ka dhacay magaalada jidda ee dalka sacuudi wadahadaladaasi ayaana ka dhacay magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya dhanka kale saraakiisha mareykanka ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay la hadlaan dhigooda ruushka wararka ayaa sheegaya in ergeyga gaarka ah ee madaxweyne donald trump steve witkof uu toddobaadkan magaalada moscow kula kulmi doono madaxweynaha ruushka valadimir putin kadib qiyaastii siddeed saacadood oo wadahadal ah dowladda ukraine ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay ogolaatay soo jeedintii maraykanka ee ahayd xabajoojin deg deg ah oo kumeel gaar ah oo soconaysa soddon maalin taas oo la xiriirta dagaalka ay kula jirto ruushka iyadoo la sugayo ogolaanshaha kremlinka bishii maarch shanteedii ayaa madaxweyne trump uu amar ku bixiyey in la joojiyo wadaagga dhinaca sirdoonka ee ukraine la siinayo taas oo loo arkay cadaadis la saarayo madaxweynaha ukraine valadimir zelenski si uu wada hadallo ula furo ruushka si loo soo afjaro dagaalka kremlinku wax hadal ah kama uusan soo saarin soo jeedinta xabad joojinta ee ka timid maraykanka iyo ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in keliya ayaa sheegtay keliya in wadahadalada ay la yeelan doonaan saraakiisha maraykanka wadahadaladaasi oo dhici doona toddobaadkan hogaamiyaasha militariga iyo kuwa siyaasadda ee yurub ayaa toddobaadkan wadahadallo heer sare ah yeelanaya kadib baaqiyo xoogan oo lagu dalbanayo in yurub ay si weyn isu hubayso iyo in la kordhiyo taageerada la siinayo xukuumadda kiyef iyadoo laga cabsi qabo in maraykanka uu yareeyo kaalintiisa amniga isagoo la hadlayay saraakiil sarsare oo ka tirsan neto iyo midooda yurub oo talaadadii shalay ku shiray magaalada paris ayaa wasiirka gaashaandhigga ee netherlands ee roben brecemanes uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta difaaca yurub wuxuu sheegay in inkastoo iskaashiga xulufada neto uu muhiim u yahay haddana aysan yurub kusii kalsoonaan karin in maraykanka uu si joogto ah u ilaalin doono amnigooda yurub waa inay xoojisaa qaab dhismeedkeeda amni wakhti badan oo ma harin hal fursad keliya ayaan haysanaa ayuu yidhi brekemanes hadalkaas oo la hadalkaas la mid ah waxaa baarlamaanka midooda yurub ka jeedisay madaxa guddiga fulinta ee midooda yurub ursula van der lyn oo tiri waxaan u baahannahay in difaaca yurub si deg deg ah kor loogu qaado waana intaas aan hadda ku dhaqaaqnaa guddiga fulinta ee midooda yurub ayaa soo jeediyey qorshe ay ku baxayso lacag dhan siddeed boqol iyo saddex iyo toddobaatan bilyan oo dollar oo lagu hubeynayo yurub laguna taageerayo dowladda ukraine qorshahani waxaa qeyb ka ah fududeynta xeerarka maaliyadeed iyo boqol afar iyo lixdan bilyan oo deyn ah oo loogu talagalay maalgelinta barnaamijyada gaashaandhigga waxaa kaloo la soo jeediyey in kor loo qaado miisaaniyadda difaaca ee wadamada xubnaha ka ah midooda yurub iyadoo la gaarsiinayo hal dhibic shan boqolkiiba wax soo saarka gudaha ee dal kasta sanad walba muddo afar sano ah kor u qaadista difaaca yurub ayaa mudnaan yeeshay xilli la dareemayo in maraykanka uu mudnaan siinayo arrimo kale hogaamiyaasha yurub waxay ka baqayaan in ruushka uusan ku ekaan doonin ukraine waana cabsi ay dadweynaha yurub la qabaan madaxdooda wuxuu madaxdooda dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay waxaa ilaa iyo aroornimadan maanta ah aan lasoo afjarin weerarkii shalay koox hubaysan oo ka tirsan argagixisada al-shabaab ay ku qaadeen hotel kaahira ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaasoo lagu dilay dad rayid ah oo ay ku jireen nabadoonno caanka ah gobolka waxaa weli is-hor fadhiya kooxda geysatay weerarka oo ay u adeegsadeen qaraxyo bambooyin gacanta laga tuuro iyo rasaasta qoryaha fudud iyo sidoo kale ciidamada amniga oo ku jira dadaalkii u dambeeyey ee ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan weerarkaasi kuwaasoo xalay isu qorax dhacsaday hoteelka waxaa ku shirayay markii uu weerarka dhacay odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan oo ka arrinsanayay dadaalada lagu taageerayo dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab oo xooggiisa uu ka socdo gobolka shabeellaha dhexe ma jiro aroornimadan maanta ah wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta oo muujinaya in lasoo afjaray weerarkan oo lagu dilay ugu yaraan lix ruux iyo qaar ka mid ah maleeshiyadii geysatay oo la sheegay hadda in laba ka mid ah oo nool ay weli ka dhex dagaalamayaan hoteelka siduu ku soo warramay waryaheenna magaalada beledweyne weerarka markii hore wuxuu ku bilowday rag hubaysan oo gudaha u galay hoteelka ka hor inta aysan ku qarxinin gaari nooca raaxada ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna waxay bilaabeen rasaas toos ah oo ay ku beegsanayeen dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka islow qaasim rooble oo ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee hoteelka ku shirayey ee ka soo badbaaday balse ku dhaawacmay weerarka ayaa warbaahinta uga warramay siduu weerarka u dhacay iyo heerka dhibaatada ay gaarsiisan tahay islowga wuxuu sheegay in xitaa isaga laftiisa uu ka mid ahaa dadkii la dagaalamay kooxdii hoteelka weerartay
leyla calaawi qaraxay nagu dhufteen Ee, qaraxii kadib anigoo dadkii oo macnaha yani soo jeedaan ka mid ahay dadkii dagaalamayaan ka mid ahay marka ee, aadan ula dagaalanay waa wax hadde naftood hore waaye Ee, nin kaloo ismiidaamin ahaa haddana soo galay dhibaato badan ayaa ka dhacday meesha Ee, dagaal badanaa ka dhacay Ee, insha allahu biidnillahi kariim dee wuxuu dee wax waa naftooda guba waaye waa la dagaalanay aadan ula dagaalanay wax naftooda guba waaye runtii aadan naftaydu aadan ula dagaalamayo ilaa iyo muddo liiga imaado oo dowladda ay macnaha gurmadka soo suubay intaas waa garaacaynay Ee, wixii dhintayne allah u naxariista shahiid waaye inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun Ee, wixii dhaawacan hadda dhaawaca waa- waa yar yahay hal nin alle sheegay oo la qaaday markii horena qarax horo qabay Ee, aniga dhaawacayda aadaas u fudud yahay insha allahu biidnillahi kariim ugu dambayntana waa waa soo afjari rabnaa haddii ilaahay idmo
nabadoonka oo dhinaca kale ka hadlay khasaaraha ilaa iyo hadda uu isaga og yahay ayaa sheegay in ilaa saddex ka mid a odayaashii dhaqanka ee hoteelka ku shirsanaa lagu dilay weerarka welina laba ka tirsan raggii weeraray oo nool ay ku dhex jiraan hoteelka oo rasaas ay ka dhex ridayaan
Ee, hadda macnaha laba camalaa ka noolsaan malaynaa Ee, intaasna hadda waa ku daba jirnaa mar dhowna insha allahu idaacadan soo siin doonaa tafatirkooda Ee, sida ay wax u dhaceenna waa sidaa waqti subax oo salaad tukaday ana lafteyda kutub aan akhrinayay Ee, kutubka markaan isku laabay oo inaan soo baxaan rabay qarax ay nagu dhufteen oo leyla calaawi ah kadib haddana waa dhowr qarax waaye afar qarax shan qaraxa meesha ka dhacday Ee, laba ba- ba- baabuurre ah iyo hal qof ah iyo macnaha kii waxaasaa ka dhacay bambooyin badan ay ka dhacay ilaa haddartaan bambooyin ay tuuro hayaan marka nimanka saasay ahaayeen macnaha ma aheen eh, meel aan degannahay bay ahayd waa dabaq aan degannahay Ee, odayaashana ee, macnaha waxaa ku irshiiday saddex qofaa ku shahiiday Ee, istaafkaydana ee, labaa ku dhimatay marka insha allahu biidnillahi kariim ee, waa isku ognahay waxaan iyo wax ka badanaan ka sugaynay inayna qarxiyaano oo mi- ayna qarxaan waa isku ogeen wax ka badanaan ka sugaynaa biidnillahi kariim Ee, insha allahu muslimka dhamay ku hayaan kaligayna ma ihin ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan dhibaatadan waa- way ku hayaan marka arxallaabayaal waaye waana oohin iyo baroor baa noogu dambayn doona insha allahu
ma jiro ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay weerarka hoteelka oo sheegaya in lasoo afjaray wixii waraya ku soo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan xilligan la joogo deegaanka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka waxaana jira goobo badan oo ay biyola'aan ka jirto wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim ayaa sheegay in shan iyo konton degmo oo ka mid ah deegaanka ay ka jiraan biyola'aan iyo abaar islamarkaana ay saameynayso dad ku dhow hal dhibic sagaal milyan oo qof wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaataa ayuuna u warramay
Ee, kolley saad la socotaan waxaa la galay xilligii jilaalka la galay ee, ma garanaysaa mar kastoo jilaalka la galana waxaa- waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta Ee, si guud waxaa weye daaqu hadda ee, ma xuma ee, laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan Ee, marka ee, ilaa shan iyo konton degmo ee, macnihi qiimayntii ugu dambeysay ee samaynay ee, waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta Ee, marka ee, saameyn guud marka la yidhaahdo hal dhibic sagaal milyan oo qof bay saameynaysaa Ee, wa- waana gobolada oo dhan Ee, ilaa hadda ee, maxaad samayseen ee, si jawaab markaas looga bixiyo goobaha hadda laga soo sheegayo abaar Ee, jawaabuhu een, waxay isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey iyo wax hadda la qorsheyn doona isugu jiraan Ee, wax horey loosii qorsheeyey waxa weeyaan ee, si xaaladaha noocan oo kale wax looga qabto ee, degmooyinka mar walba markii bajet la qabanayo ee, waxaa ku jira qayb emergencyga loogu talagalay ama xaaladaha degdega loogu talagalay Ee, degmo walba waxaa weeye lacagtaas iyada ah xafiiskana yaa macnihii directionka bixiya ama tacliimaadka bixiya qaabka loo isticmaalayo goorta la isticmaalayo taas markaa degmo walba waxaa weeye degmooyinka qaar isticmaalay baa jiro hadda macnihii kaba soo gebagabeeyeyba oo ay ka dhammaatay qaar aan weli isticmaalin baa jira marka waxaa weeye qodobka koowaad waa in lacagaha noocaasa loo isticmaalo biyodhaanka in loo isticmaalo tallaabada labaad waxay noqonaysaa ka xukuumad ahaan in dib laysugu noqdo haddii xaaladdu sii kululaato weli waxaan ku jirnaa kuurkal baan ku jirnaa haddii xaaladdu sii kululaato waxay noqonaysaa markaas dee xukuumad ahaan inaan dib isugu noqno wixii laga qaban karyadan laga qabto waxaa kaloo garab socota arrintaas xafiiska biyaha oo isaguna dadaal fara badan wada dadaalkaas wuxuu ku wajahan yahay in wixii ilibiyood ahee in la hubiyo macnii inay shaqaynayaan dhammaanba inay shaqaynayaan ceelashu inay shaqaynayaan meelaha biyaha laga soo jiiday webiyada inay shaqaynayaan sistamka lagu shaqaynayo inuu maaragtay u dhammaystiran yihiin wixii loogu talagalay xafiiska biyuhu marka qorshahaasuu wadaa labadii toddobaad ugu dambeysay dadaal fara badan bay geliyeen meelo badan bay kiciyeen oo sida hadda matalan nidaamkii biyaha birqod ka tegay ilaa marsin tegay wuu shaqaynaya hadda waa laga cabeeyaa filto oo kale biyogelinteedii macnii nidaamkiibaa u shaqaynaya waxyaalahaaso dhan waa dhowrkii toddobaad ugu dambeysay wixii la qabtay weeyaan marka dadaala noocaasa socda wata ilaa hadda ma jiraan goobo si rasmi ah yani biyodhaamin looga bilaabay oo jawaabta biyodhaamintu ay ka socdo goobo waxaa jira muddo laba bilood oo biyo dhaamin ka socotay hadda gobolka daawo oo kale waxaa weeye labadii bilood ee tegayba biyo dhaamin baa ka socotay meelaha kale shan iyo kontonka degmeen kuu sheegay biyo dhaamin baa ka socota marka degmada waxaa laga yaabaa dee afar qabaloo kami shan qabaloo kamid in biyaha loo dhaaminayo kuwa kale inay weli biyo sii haystaan baa dhici karta marka way kala duduwan yihiin saydadku way kala duduwan yihiin sida degmo walba inta goobada biyaha loo dhaaminayo laakiin shan iyo kontonka degmo biyo dhaamin baa ka socota watahay baahida ugu badan xilligan waxaa tiri waa biyaha baadkii iyo calafkii maaha haddii abaartu sii socotan inay gaadhaa laga yaabaa marka taa calafkii ee laftirkeeda ma laga diyaargaroobaya iyada laftirkeeda qosh calafka laftiisu diyaargarow wuu jiraa noocan maa diyaargarow wuu jiraa xafiiska xoolaha oo kale wuxuu beeray macni beero badan oo calafka buu beeray kayd fara badan baa yaala marka hadday xaaladdu sii xumaato waa la isticmaali karaa taas laakiin si guud markaan eegno macnihii daaqu ma xuma oo daaqu wuu fiican yahay waxaa laga yaabaa laakiin meeshii daaqu yaalay in ay biyihii ka dheer tahay baa dhici karta marka dhinaca in laga eega mooye laakiin inta badan daaqu ma ma xuma ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan inta badan abaaraha muddooyinkii u dambeeyey oo kusoo noqdeen deegaankeenna marka ma jiraan qorshayaal ka xafiis ahaan ama ka xukuumad ahaan la dejiyey si bal abaarta xilliga intayna dhicin ka hor lagaga hortago qorshayaal waxaa jira laba qorshaa jira qorsho heer dal ah iyo mid heer deegaana midka heer deegaanku waxaa weye waa mashruucii la odhan jiray multi resilience program oo sanadkii hore la daafuray barnaamijkaas wuxuu ku wajahan yahay lix qodob oo waaweyn buu ku wajahan yahay oo dhammaantoodba macnihii suuro gelinaya in bulshada adkeysinkeeda kor loo soo qaado macnihii wuxuu xooga saaraya wax soo saarka beeraha wuxuu xooga saaraya wax soo saarka xoolaha wuxuu xooga saarayaa dadka iyo magaranaysa adkeysinkooda wuxuu xooga saarayaa nidaamkan early warninga ama digniinta hore in iyada lafteeda la casriyeeyo oo xooga la saaro marka barnaamijkaas sanadkii horaa la daafuray waa barnaamij loogu talagalay in hay-adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo dowladda iyo waxoo dhan ay ka wada qayb qaataan barnaamijkaas weli bilow weeyaan laakiin waxaan rajaynaynaa haddii uu hirgalo inuu wax badan ka taraya adkeysinka bulshada barnaamij kaloo heer dala baa jira oo hadda muddo sanadaa socday isaguna barnaamijkaas qiimeyntiisa hadda berri baa loo fadhiisanaya maantuu furmay shirku ilaa saddex maalmood buu soconayaa dhowrkii macnii toddobaadba mar baa la qiimeeyaa barnaamijkaas waxaa waye barnaamij lagu suuragelinayo isku filaansha in laga maarmo gargaarka maaragtay dalalka dibadda ku tiirsanaanta gargaarka in laga maarmo dalkoo dhan wuuna ka socdaa waa tahay wasiir bal dhanka saadaasha iyadu maxay sheegaysaa roobabkii guga ee la filayay maadaama hadda xilli jiraal lagu jiro gabagaba jiraalku uu sii mari karo bisha abriil dhexdeeda loo diyaargaroobayo roobabkii guga in la helo balse noqon kartaa xaaladda saadaasha taa lafteedu waxa weye waa arrin iyada lafteedu ka fikir u baahan weeye gugi baa inagu soo foodle gugu normally wuxuu bilowdaa dabayaaqada bishan aan ku jirnay march marka saadaasha hadda sida saadaasha dalka iyo maaragtay midda caalamiga aba waxaa jira natiijooyin ay soo tirayaan natiijooyinkaas waxay leeyihiin gugu wuxuu noqon doonaa man sidii caadigaed ma noqon doono sidii caadiga uu ka hooseyn doonaa bay leeyihiin magaranaysa xaaladaas marka waxay aada ugu talinayaan in laga sii diyaargaroobo oo nidaamkan early warninka in aada loo isticmaalo in dadka wacyigelin fara badan la siiyo inay biyaha ka faa'iidaystaan marka innaga deegaan ahaan waxaa weye afar iyo labaatan degmo ayaa usii darnaan doonta oo afar iyo labaatanka degmo roobku ama maba heli doona ama wuu heli doonaa sida ay saadaalinayaan kolley ilaahay baa garanaya laakiin saadaashu sidaasay sheegaysaa marka si taas looga diyaargaro daroobo waxaan bilownay qorshe ah in wacyigelin fara badan dadka la siiyo waxaa lakala diri doonaa kooxaa lakala diri doonaa khaasatan afarta iyo labaatankaa degmo tiiman baa loo diri doonaa marka dadka in lagu wacyigeliyo haddiiba roob uu yimaado roobkaasu inuu roob yar noqodono marka in biyaha laga faa'iidaysto
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maareynta masiibooyinka dowla deegaanka soomaalida ethoobiya axmed yaasiin sheekh ibraahim oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata dalka jabuuti ayaa laga bilaabay hanaan ay hay-adaha dowladda ku wada shaqeynayaan si loo xoojiyo loona qaado si kor loogu qaado tayada adeegyada ay bixiyaan arrintan cusub ayaa ujeedadeedu tahay sidii si deg deg ah looga jawaabi lahaa wixii baahiyo ah ee markaasi soo food saara howlgallada hay-adaha dowladda warbixin ku saabsan arrinkan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse heshiisyadan iskaashi ee dhex maraya hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa ah istaraatiijiyad cusub oo looga dan leeyahay sidii deg deg looga jawaabi lahaa wixii baahiya ee soo food saarta howlgalkooda iyadoo dhinac kalena tallaabadan ay kor u qaadayso tayada waxqabadkooda heshiisyadan ku qotamo wada shaqaynta hay-adaha dowladda waxaa ugu muhiimsan inta badan kuwa sida tooska ugu xidhiidhsan kobcinta dhaqaalaha dalka sidaasi darteedna howlahan ay keeneen in heshiis iskaashi uu dhex maro maalintii shalay hay-adda d p c r ee qaabilsan jidadka isku xidha marsooyinka jabuuti iyo xuduudaha dalka iyo maamulka dhexe xarumaha caafimaad iyadoo beryahan dambe ay aad u kordheen shilalka ka dhaca jidadkaasi agaasimaha guud ee maamulka dhexe xarumaha caafimaad ee dalka jabuuti doctor cumar maxamuud ismaaciil ayaa xusay ahamiyadda gaarka ee uu leeyahay heshiiskan iskaashi aan kala saxeexano heshiis hay-adda laamiyada ka baxa hay-adda maamusha laamiyada ka baxa dekedaha jabuuti ee gaadha ilamaa xuduudda amba xuduudaha dalkeena xidhiirkaas wuxuu noo fasixi doonaa amba ismiirka u fasixi doonaa in hiddaytoole ay helaan ismiirka oo helo hay-ad garab joogta taageerta caawisa si iyaguna si ay u saacidaan dadka mar waliba uu shirka dhaco laamiyada waaweyn ee wadankiin waad ogtihiin laamiyada waxaa mara afar kun oo bowrada xamuulka ayaa mara mar waliba shirar badan inay ka dhacaan waan ognahay shirar shir kastoo ka dhacana waxaa aada hay-adda la yidhaahdo ismiirka ayaa tagto dadkaas soo qaada heshiiskan wuxuu fasixi doonaa ismiirku inuu taageero helo hay-adda debeseerta uu ka helo taageero taageeraha u fasixi doona in hidditoole intii ay ku tegayeen maahane in ka badan ay ku gaadhaan meeshii shirka baabuur u ka dhacay taasoo iyakuna u fasixi doontaa qofkii dhaawaca inay hore u gaadhaan ay usoo qaadaan marmarna ay ku daweyn karaanba ambilaaska dhexdiisa marka aad baan ugu faraxsan nahay heshiiska maanta aan kala gaadhnay heshiiskan wada shaqayn wuxuu sahli doonaa iskaashiga ay ku wada howlgelayaan labadan hay-adood iyadoo si fudud loogu wada howlgeli karo gurmadka iyo birmadka loo fidin doono dadka iyo gaadiidka baabuurta ee waxyeelladu ay ka soo gaadho shilalka ka dhaca jidadkaasi oo la ogyahay inay aada u adeegsadaan baabuurta xamuulka sida ee u kala socda jabuuti iyo etoobiya agaasimaha guud ee hay-adda d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax ayaa aada ugu nuxnuxsaday tayada wanaagsan ee ka dhalata waxqabadka sida wadajirkaa loogu wada howlgalo sidaad ka warqabtaan jidadka laamiga ee koridoorka dalkeenna waxaa adeegsada maalin kaste in ka badan afar kun oo gaadiidka baabuurta oo iskugu jirta rakaab iyo xamuul isu socodka gaadiidka baabuurta waxaa ka dhasha marmar shilal naxdin badan oo sababa waxyeello soo gaadha dadka iyo baabuurta iyadoo markay dhacaan shilalkaasi wakhtigu aada u tirsan yahay sidaasi darteedna wakhtiga lagu suuro gelinayo gurmadka uu yahay ka ugu muhiimsan ee lagu qiimayn karaa howlgalka wuxuu tilmaamayaa heshiiskan dhex maray labadaydan hay-adood muhiimadda iyo waxtarka uu ku fadhiyo iskaashigeegu isagoo heshiiskan aanu ahayn mid ku kooban saxeexa balse si dhaba looga midho dhalin doono waayo wuxuu kor u qaadayaa tayada wada shaqaynta iyo wakhtiga lagu howlgelayo heshiiskanu wuxuu ka turjumayaa rabitaankayaga midaysan ee ku wajahan in si deg dega loogu wada howlgalo howlaha gurmadka markay jidadkaasi ka dhacaan shilalku sidaasi awgeed waxaan u wada howlgalaynaa sidii aan kor ugu qaadi lahayn tayada nabadgelyada jidadkaasi annagoo si gaara iskaga xil saarayna gurmadka caafimaad ee loo fidinayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho shilalka ka dhaca isu socodka jidadkaasi rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
aad ayuu u mahadsan yahay ramadaan haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana xalay afar kooxood ayaa soo baxay wareega sideedda ama quarter finalka koobka uefa champions league kooxda liverpool ayaa ah kooxda ugu weyn ee xalay tartanka ka hartay waxay ku baxeen gacmaha kooxda b s g ee ka dhisan dalka faransiiska inter milan byr munik iyo weliba kooxda kale aan iraahdee inter milan iyo byr munik ayaa sidoo kale tartanka usoo baxay iyadoo byr munik ay kusoo tumatay kooxda ay isku wadanka yihiin ee byr liverkusen halka inter milan ay kusoo tumatay faynud byr barcelonana waxay soo qaracday benfica afarta kooxood oo kale ayaa la sugayaa oo caawa ciyaari doona falanqeyn ku saabsan wareegan kooxaha waaweyn ee ka haray sida liverpool oo kale wixii ku dhacay iyo weliba kooxo caawa ciyaaraya waxaa ku dhici doonana idaacadeena ama idaacadeena berito aroorti ayaad ku maqli doontaan markana qasiidooyinkii nabe ammaan ee bisha barkaysan ee ramadaan
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسان للعدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني
qasiidadaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeena galabnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ii nabadgelyo
عليك ألف من الألف